subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax talaada ah bisha agoost waa afar sanadka labakuniyolabaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo maxamed cabdi xasan sandheere qodobada ad ku maqli doontaan idaacadda saakeena waxaa ka mid ah dood ka taagan dhaqaalaha la siiyo gobolada dalka kenya qaar gobolka waqooyi bari kenya waxa uu ku jiraa goboladaasi waxaan ka soo horjeednaa dakhli qaybinta hadda ee lagu wado baarlamaanka senedka oo dakhliga kawntiyaasheenna oo xagga asal la dhaho mise waqooyi bari inaa lacag laga gooyo taas uma oggolaanayno
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan hagbadda iyo doodaha ay ka dhex abuurto qoysaska cayaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere
madaxda xisbiga dimuqraadiga ee koongareeska maraykanka iyo kooxdii wadaxaajoodka ee aqalka cad ayaa isniintii shalay sheegay inay horumar wanaagsan ka sameeyeen wadahadaladii lacagta taakulada ah ee xanuunka coronavirus dartii loo ballanqaaday inkastoo madaxda dhinaca dowladdu ay sheegeen in madaxweyne trump uu keligii go'aan ka gaadhi karo haddii wax heshiisa la wada gaadhi waayo qodobkii laysku mari la'aa ayaa weli taagan kaasoo ka hadlaya waxaa laga samaynayo cusboonaysiinta gurno dhan lix boqoloo dollar oo toddobaadkii la siiyo dadkii ay shaqalaantu ku dhacday taasoo tobannaan milyan oo qof u ah isha ay dhaqaalaha ka helaan kuwaasoo xanuunka dartii shaqalaane ay ugu dhacday xilliga lacagtan ayaa ku eg jimcaha toddobaadkan dhinaca wararka caalamkana xoogagga ammaanka ee afghanistaan ayaa isniintii shalay dilay ugu yaraan toban ka tirsan dagaalyahaniinta ururka i s kuwaasoo qabsaday xabsi ku yaalla magaalada jalaalabad ee bariga dalkaasi ku taalla ciidanka ayaa howlgalkaasi soo gebagabeeyey hase yeeshee waxaa xabsiga ka baxsaday boqolaal maxbuus oo ururka raacsan ugu yaraan sagaal iyo labaatan qof ayaa ku dhintay weerarkii kooxaha xagjirka ay xabsiga ku qaadeen habeenkii axadda dagaalka ayaa yimid xilli xasaasi u ah dowladda afghanistaan iyadoo dowladda maraykanku ay isku dayeyso inay nabad ka dhex dhaliso iyada iyo ururka taalibaan oo isagu sheegay in ururka isis uu ka soo horjeedo dagaalna kula jiro
aad ayaad u mahadsan tahay maxamed cabdi xasan sandheere ayuu ahaa oo warka caalamka nala socodsiinayay halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington dalka kenya waxaa ka taagan dood ku saabsan in hoos loo dhigo dhaqaalaha la siiyo gobolada waqooyiga kenya oo gobolada soomaalida ah ay ka mid yihiin doodan ayaa waxaa imaaneysaa xilli aqalka sanadka ee dalka kenya ay hakadgeliyeen kadoodida mooshinkaasi warbixintan waxaa magaalada gaarisa ka soo diray maxamed faarax shire
mooshinkan aqalka sanadkee dalkani kenya ay gadafka ku dhifteen qaar ka midaan ilaayaa haatan ay la daalaadhacayaan sidii dib loogu soo celin lahayaa waxauu tusinayaa in dhaqaalaha la siiyo gobolada waqooyiga dalkani kenya hoos loo dhigo waxaa qormada ku qoran in dhaqaalaha goboladaasi la siiyo laga soo jara malaayiin lacaga dibna loogu celiyo gobolada kale ka dadka badan gobolada waqooyiga dalkani kenya oo xoolodhaqatada inta badan ay ku nool yihiin gobolka waqooyiga bari oo ka kooban laaya saddex gobol ilaa iyo gobolada marsabit iyo mooyaale iyo weliba isyoolo oo lagu darayaa waxay noqonayaan kuwa ay saameynta ku yeelanayaan axmed baashane xildhibaanka laga soo doortay tarbajaannahay macquul maahan sidii hadda la sheegahaya waxaa la leeyahay waddamayaasha hormareen ayaan lacag looga daraa waddamihii abadkoodba aan hor u kicin ayaa lacag laga goynaa waxaa lagu xisaabaa aa layidhi bobolatona lagu xisaabaa aniga sidaan leeyahay bobolation waan leenahay magacayga waxaa la dhahaa doctor cabdi ciise waxaan ahay bress abka ku-xigeenka countiga isyolo maanta xaggan waxaan isku nimaanay inagio xildhibaano oo waxaan ka shiraynaa oo dadka u sheegaynaa waxaan ka soo horjeednaa dakhli qaybinta hadda ee lagu wado baarlamaanka senedka oo dakhliga kauntiyaasheenna oo xagga asal la dhaho mise waqooyi bari inaa lacag laga gooyo taas uma ogolaanayno waanan ka soo horjeednaa waxaa jirtaa ilaa boqolkiiba soddon inaa xagga dakhliga laga gooyo waxaasna ma ogolni waxaan doonaynaa inaana loo kordhiyo oo inaa la badiyo james orengo senatarka deegaanka siyaaya ayaa gadafka ku dhuftay mooshinkaasi sheegayna in aan loo dulqaadan karin kenyaanka xilligan haatan adag la kala qaybiyo Look at uh, Wajir. And I speak for Wajir more than even the senator for Wajir. I've been there.
fiiri Wajir was wajeer going to aniga waxaan u lose hadlayaa 10 wajeer billion in shillings, ka not badan tomorrow, senatarka now.
wajeer Means, uh, waxaan I'm joogay getting wajeer what I'm wax saying, badan I'm not waana gonna u hadlay support wajeer because waxay luminaysaa Kenya in is ka one badan nation.
laba bilyan Look at the aniga preamble kareesiyaaye of ahaan the constitution waan ka is Kenya, faa'iidayaa Kenya is saying laakiin we waxaan are leeyahay ma uu one codaynayo indivisible- in wax laga bedelo dakhliga nation.
la siiyo gobolada waqooyiga kenya kenya waa hal bal fiiri astaanta qaran ee dalka waxayna tusinaysaa hal kenya Look at the preamble of the constitution is Kenya of Kenya is saying we are one indivisible, indivisible nation.
faatumo geedi mudanaha aqalka baarlamaanka wajeer county laga soo duurta ayaa dhankeedu waxay aaminsan tahay in la kala diro maamulka wajeer county xilli ay sheegtay in maamulkaasi dhaqaalaha la gelin lahaa haatan uu yahay mid shaqaasii gacanta u gelayo waxayna sheegtay in ay iyadu door bidayso in maamulkaasi gacanta loo geliyo dowladda dhexe sida maamulka magaalada nairobi haatan ay dowladda dhexe gacanta ugu hayso Why will you again fight for resources that you know eventually will again go to the pocket of the maxay individual?
tahay sababta I wish aad u I dooni was a senator today who could lacag bring an iyo amendment to say, khayraad dheeri ah as much as we are- we are- adoo we are og now having in discussion ay on the geli revenue doonto and jeeb on shakhsiyadeed.
that revenue formula, the aniga counties haddaan will just ahaan not lahaa get the money.
senatarka wajeer And what we only ask this waxaan ku talin lahaa Please, in aanan wajeer lacag la siin take over, like Nairobi. Because they are madaxweynaha well dalka competent.
waxaan ka codsanayaa Even the courts in themselves uu told kala us they are diro solely dowladda Nairobi wajeer doing there.
xukunka dowladda dhexe la wareegto sida nairobi la yeelay You dissolve that county or take over, like Nairobi.
hadalkaasi faatuma geedi ka yimid ayaa waxa uu noqday mid cambaareen iyo cabasho fara badan shacabka ku dhaqan magaalada wajeer ay ka muujiyaan waxayna sheegeen inay tahay faatuma geedi iyo senatarka countiga wajeer kuwo wax badan aana ku ogeen habraaca noololeed ee shacabka ku dhaqan countiga wajeer oo ah dadkii soo doortay aniga horta waxaa la dhahaa mashmuuc ciise axmed msega laga soo doortay warguduud dadka dhammaaloo lixda sabcounty ka imaaday aan maanta miaan iskugu imaadnin in aan ka hadalna hadalkii ay naagta lasoo doortay wajeer county ay shalay ka hadlaysay mid- midiyaga oo ay leedahay inay county governmentka laga hoosgeeyo national government aan burburinaya waa nasiib darartaas iyadaana waxaana leenahay eh, ha ka soo noqoto hadalkaas ha u soo noqoto madaxnimaa loo doortay inay u imaado wixii qaldan ay soo dhis cabsidii ugu weyneed ayaa guud ahaan gobolada waqooyiga dalkani kenya haatan soo food saaray isbedelada siyaasadeed iyo isgacansaarka madaxweyne uhuru kenyatta iyo rayla omolo odingana waxaa la tuhunsan yahay in ay qayb ka ahayd in hoos loo dhigo dhaqaalaha la geliyo gobolada waqooyiga dalkani kenya lana geeyo gobolada ha- dhulka cagaaran ku yaala iyo buuraleyda oo ay sheegeen in dhulkaasi uu yahay dhul tiro fara badan oo dad ay ku nool yihiin marka la barbardhigo gobolada kale dalkani kenya maxamed faarax shire v o a garisa
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaa jira dhaqaale ay haweenku si gaara u ururiyaan maalin kasta dad badanana ay ku heshiiyaan in bishiiba hal qof la siiyo lacagtaas oo ay soomaalidu u taqaano hagbad ama baayuuto taas oo inteeda badan ay haweenku ku kala haraan biilka qoyskooda xeerka iyo shuruucda u degsan iyo sida loo kala qaato ayaa waxaa loo xilsaaraa hal qof hagbaddan ayaa aabbayaasha qoyska qaarkood ay u arkaan in hooyooyinku ay ku kala dhantaalaan lacagaha ay u qoondeeyaan carruurtooda haddaba wariyaha v o de boosaaso faadume yaasiin jaamac ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo haysa hagbad ama ayuuto waa hal abuur dhaqaale urursi oo bulshada qaarkood ay ku horumariyaan baahidooda gaarka ah waana lacago uu wareegto qof walba u qaato bilo ama asbuucyo hadba sidii lagu heshiiyo waxaana si gaar ah arrinkan uga faa'iidaysta qoysaska danyarta ah hase ahaatee waxaa dhaca xilliyada qaarkood inay caqabada ka hor yimaadaan qofka qaada mas-uuliyadda lacagtaas fartuun maxamed guure oo ka mid ah haweenka maamula lacagaha hagbadda ama ayuutada ayaa marka hore inoo sharaxaysa qaabka ay lacagahaas u soo ururiso caqabadaha ka hor yimaada iyo faa'iidada u gaarka ah maadaama ay mas-uuliyad culus qaaday
hadbadda waxaan bilaabay muddo toban sanaan daba socdaa waxaan ku bilaabay marka hore shan qof aan ku bilaabay shantii qof saan u waday aan u waday hadda way ii badatay dhowr qof bay ii gaartay labaatan qofoodoo kale ay ii gaartay labaatanka qofood marka la aruurinay waxay qaadataa xisaabteeda laba bil saddex beri haddii la dhigayo laba bil ay qaadataa haddii shan beri haddii la aruurinayana waxay qaadataa saddex bilood ragga iyo dumarka keebaa u badan dumarkaa u badan raggana qaar baa ku jira nimanka sida xamaalileydoo kale waa iska soo galaan dhowr qof baan hataa isku laaynay dhib badan baa naga haysta saas ay tahay waa gartay maxaa caqabada oo kaa horyimi muddadaas aad ku shaqaynaysa inaad dadka u qabato hagbadda waxaa iga daba imaaday dhowr qof baa intaan gashtay hadbadii ani aan shalay naxariista aan u aruursaday aan dadkii aan ugu shafeecay qalalaas badan baa iiga imaaday marbaa hataa nin aan meesha ayuutadii aan gashtay baa isku dagaalnay toorey hataa waa laygu muday saldhig way gaartay arintii haddana abnigii wixiiay gaartay waabana dad baa intay iska qaataan aan aamino aan iska sii markay daruuf ii sheegtaanayba intay qaataan qaar hadday rabaan waaba iska baxaayeenba qaar hadday rabaan wayba kula joogaan kama qaadan kartid danta waxay kugu kelifaysaa shalay dadkii adaa soo gashta ayuutada inaad duudka u garaacatid haddana aad bixisid marka adigaa ka mas-uula haddii ay lacagta la waayo anaa ka mas-uula goorba qofkan wax buu ku dhiibanaa adoo wixiisi kaa waayo wixiioo kulmana wixiisi qofkan adoo kaa raba maxaa faa'iidaada kugu jira marka hadbadan ka wadaa halkii mar ay soo aruurto lacagti dad baa intay qaataan macnaha adiga hadda faadumay markaa qaadatid oo garasho aad leedahay markaa qaadanaysid konton kun camal aad ii reebtaa dadna qaar garashaba malaa markay wixii bacday ku aruursanaayeen kii isii waa ka qaataa kaan isiinina waxba uma sii tixraa haddana sideedaan u ah dumarka ayaa inta badan lacagahan waxa ay uga faa'iidaystaan arrimo badan oo ay u horeyso kobcinta dhaqaalaha qoyskooda xaragada naftooda iyo taakulaynta waalidiintood safiya cali maxamed gacan weyn bay gabadhaan naga siisaa maalinta ayuutada go-do shanta maalmood ama saddex maalmood si ay u qabato markay daruufna soo qabato ilmaha naga xanuunsadaan wayna siisaa waynagu caabisaa maasha allah toban sano sacdii cusmaaciil bashiir haye sacdii bal adiga hagbadda ma isticmaashaa akbadda waa ku jiraa muddo shan iyo toban sanaa ugu jiraa gabadhaas akbadda ay haysaa akbadda ugu horeyso gabadha ayuutada haysaa leh ayadaa qaadat ma ayadana way ku jirtaa ma ogtahay ayaan u naqaanaa hooyo ilan wax qof wax kuu aruuri waa hooyadaada ma ogtahay waxaan gurigaa ku aruursan karin baa ku aruurisaa aniga hooyadaan dhahnaa marka waa laisku ogyahay akbadda marka iyadana way ku jirtaa markay go-da ti ugu horeysa ayadaa qaadato ay ku danaysato ani marka hooya iga xanuunsato waa ogtahay waxaan ihi akbadii baan rabaa walaal inaa isiisid maadaama adi qaadanaysa siday kula tahay waa ku siinaya baytir safar baan gala odaygaygaa guday inkastoo daruufo badan ay iska jirto oo nimankan ay iska ogolan ayuutada ay ku leeyihiin ilmaheen waxay u baahan yihiin baa ku dhiibtaa kuley saasaa ugu danaysa inkastoo haweenkani ay ka faa'iidaystaan fursadahan ah inay lacago isku darsadaan ayaa ragga qaarkood waxay u arkaan inay lugooyo u tahay qoyska ana waxaan leenahay anaga lacagtaas duug ma gasho waxaan rabnaa lacag xalaala ah lacagta macnaha ayuutada laga aruuriyey waa lacagana aan ogeynwe waxaan leenahay ma gasho duug baan leenahay ma aaminsani maxamed xerse jaamaca laydhahaa ayuutada sheega laguu sheego cunqabateen waayo oolaadiyaa la cunqabateenaya waxaa loo karaya hal maraa bariis qaleel maraq digaag saliid lagu daraa wixii lasii boqolkii kun biilka loo siiyo soddon kunay qajarayaan habeenkiiya waxaa lagu karaya bariisko iyo kistoo yar eh maalintii gaajiya kujooga subaxin bariiskaas haran ay waxaysa cunqabateen weyn baa jiro ayuutada inay nalaga joojiyaan majeclaalaakiin dhinaca kale raggalaa jira iyaguna lacagta ku ursadaan wallaahi fikraddaas waa jiraa laakiin ragga badana gabdhaha fooday ku kaciyaan markay dhex marayaan jaadka marka u gambiyo oo imaanaya waa soo weeraraya lacagteeda isiiba dib isii waxaa lay dhahaa xaawo xasan maxamed haddii hooyada guriga joogta ayuuto ay gasho ee walaalka muslimka la gasho loo aruuriyo biri ka saaca dambe hadduu asi soo dhaco wixii way isticmaalaysaa haddii ay ilmihii dhacaan wixii way isticmaalaysaa taanoo kaleenta dardaraad waa kufay waa dhacay waa dhibaatoodii waa dhiigbaxay isbitaal baa mutaystay ayuutada xataa isaga warkama heynin markaa ma ogeen kadib maxay danta igu kaliftay walaalow ayuutadaas gabadhas hayso xataa anoon u sheegin bay iida keentay isbitaalkii bay keentay qofkii dana ku timaado ayuutada loo diyaariya waa loo diyaariya marka isbitaalkii bay lacagtii keentay waxay tiri niyow shalay haddii lagaa qariyey maanta dan baa taalo lacagtiina ani hooyaan ahay walaashay waan u aruuriyey wixiina waa kanaa ku danayso wixiina ogow ama alla buuq ra'yigaada ha xumaado ama ra'yigaada ha fiicnaado oo reerkii aamin waxaa jirta hooyada markay maamada ayuutada galaysa inay horta wadatashi iidii ninkeeda hadii guurka lagu sheeg kalsooni waa labada qofood hadee tale isku waxaysamaa meel baa laisla dhigaa laakiin biil baa dhiibatay ilmihii waa lagaa qaday laba iyo tobanka maxay noqonaysaa lacagtaas xaaraam inkastoo haweenkani ay u arkaan tallaabo horumar ah inay hagbadda isku darsadaan kadibna ay u noqoto kayd ay dib u isticmaalaan markii ay ka hor yimaadaan duruufaha qoyska laakiin dhinaca kale waxaa jira in raggu ay u arkaan khiyaamo qoyska laga gelayo iyo dhaqaale aysan ogeyn oo dumarku si gaara ay u maamulanayaan faadime yaasin jaamac v o a boosaaso
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal shir ayaa shan xubno ka socday wasaaradaha waraabka iyo biyaha ee dowladaha masar suudaan iyo etoobiya shirkaasi oo garwadeen ka yahay ururka midowda afrika ayaa lagu garfeeyey xiisadda webiga niilka shirkan ayaa lagu wadaa inuu socdo muddo laba toddobaada kaasoo midowda afrika uu ku doonayo in xal lagaga gaadho muranka biyaha webiga niilka ee saddexda dal u dhexeeya warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa qaahiro ka soo diray wariyahayga xuseen cusmaan saxnuuni wasaaradaha waraabka iyo biyaha ee dowladaha masar suudaan iyo ethoobiya oo maalintii shalay wadahadal u bilowday ayaa isku raacay in guddiyo farsamo iyo qaanuun in ay ka wada xaajoodaan qodobada ay isku khilaafsan yihiin saddexda dowladooda tallaabadani ayaa timid kadib markii maalintii shalay kulan dhinaca fogaan aragga ay yeesheen wasiirada waraabka iyo biyaha ee xukuumadaha qaahira khartuum iyo adis ababa war ka soo baxay wasaaradda waraabka iyo biyaha ee dowladda masar ayaa lagu sheegay in masar shirka ay ka sheegtay in ay diidan tahay in dowladda ethoobiya ay buuxiso kaydadka biyo-xireenkeeda iyadoo aan saddexda dowladood wax heshiis ah aysan ka gaarin arrinkaasi wasiirka waraabka iyo biyaha ee xukuumadda qaahira maxamed cabdulcaadi ayaa ku baaqay in sida ugu dhaqsyaha badan heshiis looga gaaro xiisadda biyo-xireenka ethoobiya si uusan dhibaato u sababin sidoo kale wasiirka biyaha iyo waraabka ee dowladda suudaan yaasir cabaas ayaa dhankiisa muujiyey walwalka uu ka qabo saameynta uu yeelan karo biyo-xireenka ethoobiya waxa uuna ku baaqay in heshiis rasmi ah laga gaaro xiisadda biyo-xireenka ethoobiya laakiin wasiirka waraabka iyo biyaha ee dalka ethoobiya ayaa mar kale ku celiyey in biyo-xireenka ethoobiya uu yahay mid horumar ah oo aan wax dhibaato ah ku yeelan doonin dowladaha masar iyo suudaan warbaahinta qaranka ee dalka masar ayaa xaqiijisay in maalmaha salaasada iyo arbacada in wadahadalka diiradda lagu saaro dood ku saabsan qodobada la isku diidan yahay iyo in xal loo helo arrimahaasi shirkan oo ka dhacaya dhinaca aaladda zoom ama fogaan aragga ayaa waxaa soo agaasimay ururka midowda afrika waxaana korjoogto ka ah dowladda maraykanka midowda yuruba iyo weliba garyaqaano ka socda midowda afrika ururka midowda afrika oo shirgudoon ka ah dowladda koonfur afrika ayaa shir gogol xaar ah u qabatay bishii hore dowladaha masar suudaan iyo ethoobiya si xal loogu helo xiisadda murugsan ee biyo-xireenka ethoobiya xukuumadaha qaahira khartuum iyo adis ababa ayaa wadahadal u socday tan iyo sanadii labada kun iyo labaiyo tobankii si xal loogu helo xiisadda biyaha webiga naayla balse wax heshiisa ma aysan gaarin kadib markii dowladda ethoobiya ay ka cagajiiday in ay saxiixdo heshiiskii ugu dambeeyey oo garwadeen ay ka ahay dowladda maraykanka arrimahan ayaa imaanaya xili kumanaan reer ethoobiya ah dibadbaxyo ay ku soo dhoweeyeen maalmihii lasoo dhaafay buuxinta biyo-xireenka qaybtiisa koowaad halka dadweynaha iyo dowladda masar si weyn ay ugu walwalsan yihiin biyo-xireenka dalka ethoobiya ayaga oo rumaysan inuu saameyn weyn ku yeelanayo nisbada dadka masaarida ay ka helaan qulqulka biyaha webiga naila xuseen saxnuuni v o a qahira haatanna waa dhinacii ciyaaraha waxaa magaalada minneabolis kusoo diyaariyey wariyaha v o a maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo calam aan ku bilaabay waddanka ingiriiska kooxaha kubadda cagta ee brentford iyo fulham oo ka wada dhisan galbeedka magaalada london ayaa waxa ay ku loolamayaan siday u noqon lahaayeen kooxda saddexaad ee ku soo biirta horyaalka waddanka ingiriiska waxaa sanadkan horyaalka waddanka ingiriiska ciyaaraha heerka labaad kaga soo biiraya kooxaha kubadda cagta ee leeds united iyo west bromwich albion labadan kooxood ee brentford iyo fulham ayaa haddaba caawa ku loolamaya kulan adag oo ka dhacaya gegida wembley stadium ee magaalada london ciddii soo gudubta labadan kooxood ayaana biirinaysa kooxaha kubadda cagta ee waddanka ingiriiska xilli ciyaareedka haddii kooxda kubadda cagta ee brentford ay soo gudubto waxay noqonaysaa markeedii ugu horraysay ku soo biirayso ciyaaraha tan iyo muddo haatan laga joogo toddobaatan iyo saddex sannadood kooxdan brentford oo iyadu ka dhisan magaalada london dhinaceeda galbeed ayaa waxa ay dhowaantan dhisatay garoon cusub oo qaada toddoba-iyo toban kun oo qof waxaana maamulka kooxdani ay haatan ku dadaalayaan sidii ay kaga mid noqon lahayd kooxaha waddanka ingiriiska fulham haddii ay soo gudubto hal sano oo keliya ayay ahayd inay ka maqnayd horyaalka waddanka ingiriiska oo sanadkii hore xilli ciyaareedkii kan ka horreeyey ayay ku noqotay ciyaaraha heerka labaad ee waddanka ingiriiska kooxdan ayaa waxay ka mid tahay kooxaha magaca ku leh horyaalka waddanka ingiriiska labadan kooxood haddii ay badiso kooxda kubadda cagta ee brentford waxa ay ku guulaysanaysaa lacag gaaraysa boqol iyo lixdan milyan oo ganiga ingiriiska oo markaasi la guddoonsiin doono si ay kaga caawiso soo iibsashada ciyaartooyda cusub ay doonayso kooxdu inay uga qayb qaadato horyaalka waddanka ingiriiska sidoo kale haddii fulham ay guulaysato waxa iyaduna ay heli doontaa lacag gaaraysa boqol soddon iyo shan milyan oo ganiga ingiriiska dhinaca iyo haddii aan jalleeco suuqa kala iibsiga ciyaartooydana waxaa aada loo hadalhayaa xidiga fara badan oo ka dheela qaaradda yurub in ay koox bedelan doonaan ciyaaryahan william weeraryahanka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee chelsea una dhashay waddanka brazil ayaa wararku waxay sheegayaan in uu laba sano oo heshiisa oo kooxdiisu waa chelsea usoo bandhigtay in uu ka diiday ciyaaryahankan oo heshiiska uu kula jiro kooxda chelsea uu dhammaaday ayaa haatan wadaxaajooda kula jira kooxda kubadda cagta arsenaal oo iyadu u ballan qaaday haddii uu ka yeelo heshiiska in ay siin doonto heshiis gaaraya saddex sannadood arsenaal ayaa waxay daydayaysaa sidii ay ciyaaryahanno ugu caawin lahayd macalinkooda arteta oo sheegay in haddii aanu ciyaaryahanno wanaagsan helin inay taasi dhibaato ku noqonayso sida uu aaminsan yahay in kooxdiisu ay horumar ku samayn karto kooxda kubadda cagta arsenaal ayaa sidoo kale wararku waxay sheegayaan inay wadaxaajooda kula jirto kooxda barcelona oo ciyaaryahanka la yidhaahdo philip coutinho ay doonayso in ay keento gegida imarat stadium ciyaaryahankan siddeed iyo labaatan jirka ee u dhashay waddanka brazil ayaa tan iyo sidii uu kaga tegay kooxda kubadda cagta ee liverpool waxa uu ekaa ciyaaryahan jahawareersan oo la qabsan waayey kooxda kubadda cagta ee barcelona taasi oo markii dambe keentay xidigu in uu u wareego kooxda kubadda cagta ee bayer munich oo qorshu ahaa markii hore inay kala wareegto barcelona laakiin haatan u muuqata xidigan in aanay doonayn kooxda kubadda cagta arsenal ayaa sidoo kale waxay raadinaysaa ciyaaryahanka qadka dhex uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee atletica madrid ee u dhashay waddanka kaana ee la yidhaahdo thomas barty sidoo kale ciyaaryahan obama yang ayaa waxa uu ku qasbayaa baa laleeyahay kooxda arsenaal haddii ay doonayaan in uu la sii joogo in ay kooxdu keento ciyaaryahan cusmaan dembele uu ciyaara kooxda kubadda cagta ee barcelona dhegeystayaal xubintii ciyaarahana intaa ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe waa mascado dila sida nabadgelyo
haatanna ku soo dhowaada heestii aannu saaka idinku talagallay
idaacaddii saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa intaasi ku dhan waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah cashe ibraahim aadan iyo maxamed cabdi xasan sandheere intaan mar kale kulmayno waxaa dhammaantiin aan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
tani waa faalle ka turjumaysa aragtida dowladda maraykanka ma jirto kalitalisnimo ka weyn tala sameeyo iyadoo gabaad laga dhiganayo xeerka iyo magaca cadaaladda waxaa sidaasi qoray siyaasigii weynaa ee reer faransis filosof mostesk ma jiro hab ka wanaagsan oo lagu sifeeyo taliska wax caburiya ee ramzan katirof hogaamiyaha kelitaliska ah ee jamhuuriyadda jechniya ee dalka ruushka raacsan sababtan darteed ayaa dowladda maraykanku ay xanibaad dhinaca fiisaha oo cusub ugu soo rogtay kadirof iyo qoyskiisa xadgudubyada waaweyn ee uu ka geystay dhinaca xuquuqda bini'aadamka ee dadka reer jechniya maxsuulka tallaabadan ayaa noqonayain kadirof xaaskiisa iyo laba gabdhood oo u dhalay oo qaangaadh ah ee mamnuuc ka tahay inay maraykanka soo galaan markii uu arrintan shaacinayay ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo uu sheegay in maraykanku uu hayo macluumaad badan oo lagu kalsoonaan karo uu sheegayaa in kadirof uu mas-uul ka yahay xadgudubyo waaweyn oo xuquuqda bini'aadanimada laga galay kuwaasi oo socday muddo toban sano ka badan ayna ku jiraan jirdil iyo dil aan sharciga loo marin eedaha ayaa waxaa sidoo kale ku jira xadhig wadareed iyo dil loo geystay dadka loo yaqaano l b g t i sanadkii laba kun iyo sideed iyo tobankii baadhis uu sameeyey ururka amniga iyo iskaashiga dembe baadhista yurub ee dhinaca xuquuqda aadamaha isagoo eegayay xuquuqda aadamaha ee dalka jechniya ayaa waxa uu ogaaday in dhibaatayn hagardaamo xadhigan loo meeldayin jirdil dad la waayey iyo dilal aan sharciga loo marin ay dalkaasi ka dhaceen iyagoo ku dhacay jawi aan waxba laysku soo raacanaynin dadka dhaleeceeya kadirof ayaa dhib weyni ka gaadhay sannadihii ay ka warbixinayeen xadgudubyada ka dhaca dalka jechniya sanadkii laba kun iyo toddobiyo tobankii dhowr reer jechniya ah oo xiri la leh sirdoonka kadirof ayaa lagu helay dembi ah inay dileen hogaamiyihii mucaaradka ruushka boris nemtof sanadkii laba kun iyo sagaalkii natalia estemirova oo u shaqaynaysay hay-adda xuquuqda aadamaha ee memorial ayaa lagu afduubay gurigeeda jechniya ku yaala laguna dilay halkaasi sannadihii dhowaa tiro badan oo dadka dhaleeceeya kadirof oo ku noolaa yurub ayaa la dilay xilli dhowna master kadirof ayaa si lamida sida hogaamiyaasha kale kelitaliska ah waxa uu xanuunka coronavirus marmarsiyo uga dhigtay inuu xadgudubyo dheeraada ku falo dadka reer jechniya runtii sida hay-adaha warfaafinta laga soo xigtay kadirof ayaa u hanjabay warfidyaennada waa kuwa ka warramay dadaalada dowladda ay dadka kaga cabsiinayso inay xanuunka iska baadhaan isagoo warfidyaennadaasi ku sheegay cadowga dowladda tallaabooyinkan dheeriga ah ee dowladda maraykanku qaaday ayaa master kadirof u diraya fariin ah in xadgudubyadiisa xuquuqda bini'aadanimadu ay kharash ugu kacayaan isaga iyo qoyskiisa maraykanku waxa uu adeegsanayaa dhammaan tabaha uu heli kara si uu u horumariyo isla xisaabtanka marka laga hadlayo dhammaan kuwa ku lugta leh habdhaqankan xun maraykanka ayaa ugu yeedhaya dowladda ruushka inay joojiso wax ka qabasho la-aanta xadgudubyada xuquuqda aadamaha ee dalka jechniya islamarkaasna ay hubiso in qof kasta oo ruushka jooga jechniyana ay ka mid tahay uu awood u helo inuu xorriyad buuxda u helo isagoo aan ka baqaynin in laga aargoosto tani waa faalle ka turjumaysa aragtida dowladda maraykanka